subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax talaado ah bisha maajna waa saddex sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
qodobada dhegaystayaal idaacaddeenna subaxnimo oon idinku haynana waxaa ka mid a xaaladda magaalada belad xaawo oo saaka degan kadib dagaal khasaare dhaliyey oo shalay halkaasi ka dhacay waxaa sidoo kale aad maqli doontaan soomaali badan oo ku xayiran xuduudda turkiga iyo gariiga iyadoo kuwo kalena ay ka tallaabeen tirada soomaalidu ilaa dad laba boqol ku dhow ayay ayay yihiin marka waxay soo gaadheen caasimadda labaada firoliig halkaasoo ay tahay halka laga sii baxo ay dadku ka sii tahriibayaan ayay ku sugan yihiin ay joogaanoo meelo badan oo xadiiqado laisugu yimaado halkaasi soomaalidu sayntii soo baxday wararkii cayaaraha iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyadoo ay sii badanayso tirada dadka uu ku dhacay fayruska keena xanuunka covid sagaal iyo toban oo meelo badan oo caalamka ka mid ah lala ildiran yahay ayuu madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ku adkaystay inaanay jirin xaalad deg deg ahi warbaahinta maraykanka qaarkeed ayaa bahaysay in hay-adda xaaladaha deg dega ah ee maraykanku ay filayeen in hadalkan ka duwan uu madaxweynuhu yidhaahdo iyaga oo doonaya inay dalbadaan dhaqaale lagaga hortago xanuunkaasi haddii loo baahdo madaxweyne donald trump ayaa sheegay inay jiraan shan iyo labaatan kun ilaa iyo toddobaatan kun oo goobood oo xanuunka lagu baarayo iminkana aan la joogin xilli aad loo warwaro ilaa boqol qof ayaa la xaqiijiyey inuu xanuunkani maraykanka gudihiisa ku dhacay lix qof oo ka mid ah ayaana u dhintay dhammaantoodna waxa ay deganaayeen gobolka washington iyada oo la sheegay in ilaa lix toddobaad uu xanuunka iyada oo aan la filaynin uu fidayey koox la magacaabay ilaalinta xanuunkan uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark benes ayaa shalay la kulmay tobanka shirkadood ee ugu waaweyn maraykanka ee soo saara daawooyinka waxaana laga wada xaajooday soo saarista boqolaal milyan oo dawada dadka lagu talaalo ah oo sanad kasta la sameeyo
emi colobajer oo ka tirsan sanadka maraykanka ayaa soo gabagabaysay ololaheedii musharaxnimo ee xilka madaxweynaha iyada oo taageertay madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden go-aankeeda ayaa yimid maalin ka hor maalinta suber tuesday oo maanta ku beegan markaas oo ay dadka codaynaya ay tegayaan goobaha codbixinta ee afar iyo toban gobol ka bixitaanka colobajor ee ololaha madaxweynaha ayaa yimid maalin kadib markii murashaxa kale oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ahna duqii hore ee south ben ee gobolka indiana bete butijeg uu ka haray ololihiisa musharaxnimada isagoo sidoo kalena taageeray joe biden bilyaneerka tom steyer ayaa sidoo kale isaga haray tartanka kadib markii biden uu si xoogan ugu guuleystay gobolka south carolina
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale idaacadda subaxnimo ee v o da ayaad dhegaysanaysaan xaaladda magaalada baled xaawe ee gobolka gedo ayaa saaka degan kadib dagaal khasaare dhaliyey oo shalay halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dagaalka ayaa sheegaya in ilaa shan ruux oo dhinacyadii dagaalamayay ay ku geeriyoodeen dagaalka halka khasaaraha dhaawacna uu gaadhaya ilaa iyo shan iyo toban ruux oo ay u badan yihiin dad rayid ah oo ku waxyeeloobay madaafiicdii rasaastii dagaalka wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta noo soo diray
xaaladda magaalada beled xaawo ee gobolka gado ayaa saaka degan kadib dagaal saacado badan qaatay oo shalay duleedka iyo hareeraha magaalada ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ciidamada jubbaland oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa halka lagu magacaabo b b n oo ku taala xadka kala qaybiya labada wadan ee kenya iyo soomaaliya ilaa iyo hadda sida ay dadka magaalada beled xaawo ay v o a u xaqiijiyeen ilaa shan qof oo dhinacyadii dagaalamayay isugu jira ayaa ku geeriyooday dagaalkii shalay halka khasaaraha dhaawacuna uu gaarayo ilaa shan iyo toban ruux oo ay u badan yihiin dad rayid ah kuwaasoo ay guryahooda ugu tagtay rasaastii iyo madaaficdii dagaalka laisku adeegsanayey jawiga magaalada beled xaawo ayaa saaka degan waxaana mar kale dib loo furay ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii magaalada maxamed cali cabdi oo ka mid a dadka ku nool degmada beled xaawo oo aan khadka teleefoonka ee magaalada beled xaawo aan kula xiriiray ayaa iga waramay sida uu saaka waaga ugu bariyey magaalada ha niyo alxamdulilah ilahay baa mahadle horta magaalada aada bay u degan tahay iyadoo muddo toddobaadya ah aan soo marnay cabsi iyo cariiri fara badan inkasta oo magaalada madaafici aada lagu garaacay oo dhibaato badan ay soo gaartay xaafadda dhabad iyo waa beri adigu dhabad oo magaalada tukadka u xigtaba ha ugu badnaatee shan lix iyo toban qof oo dhaawac ayaa istaalka la geeyey nin askartu ahaayo meeshuu ku dhintay shan iyo tobankii kalena maqribihii markay tahay baa loo qaada dhanka doolow ilaahay baa mahadle magaalada dhankaas oo tukadka iyo gudahaba guryo dhowr ahaa ka gutay oo garaafo badan iyo dhibaato badan kasoo gaartay noloshii iyo isu socodkii magaalada ka waran dib ma usoo laabtay zaaid intii sagaalka saac ka dambeysay shacabkii dhan waa isu furmeen adigu intii sagaalka saac ka dambeysay dukaanadii waa la furay magaalada waa isdhex martay caadi bay ahayd inkastoo aysan jirin dad rayid ah oo ku geeriyooday dagaalkii shalay ka dhacay magaalada beled xaawo haddana waxa ay dadka magaaladu ay xaqiijinayaan inay jiraan dhowr madfax oo ku habsatay xaafado ay dad rayida ku nool yihiin taasoo keeni karta in khasaaraha dadka rayidka ah uu sii bato duqeynta xaafadaha ugu badan ay ku dhacaysay waa xaafadaha tukadka magaalada u jiro sida xaafada dhabad iyo xaashaw dhanka koonfurta oo doonaha wadada ceel waa ka baxdo ayana madaafiic baa ku dhacday dad baa ayana ku dhaawacmay labadaas xaafadood unbaa hadda dhibka u badnaa wax dad shacab oo ku geeriyooday ma jiraan dagaalkii inta socday ilaa aminkan adigu shan iyo toban qof oo shacab ahaa isbitaalka la geeyey wax ku geeriyooday oo shacaba hadeer weli ma aanu maqlin waa gartay marka xaalka beled xaawo maxaa saaka lagu qiyaasi karaa inu dagaalo dambe oo soo noqday wax dambe oo dhibo imaada ma ilaahay baan ka magalan laakiin hadeer intuu dagaalka joogsaday jawi macaan baan dareenaynaa marka wax dhibaato oo hadda ka jira male waa deganta badaxaw sidoo kale waxaa weli hakad ku jira ganacsigii iyo isku socodkii magaalooyinka beled xaawo ee soomaaliya iyo mandheera ee kenya kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay uu saameeyey gulufka dagaal ee u dhexeeya ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda soomaaliya sida ay goobjoogayaasha ku sugan magaalada beled xaawo ay v o a u xaqiijiyeen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la wareegay fariisimihii ciidamada jubbaland ay ku lahaayeen xarunta lagu magacaabo b b waxaana jira warar sheegaya in ciidamada jubbaland ay dib ugu gurteen dhanka gudaha ismaamulka mandheera ee dalka kenya ammaanka magaalada mandheera ayaa aad loo adkeeyey waxaana jirtay cabsi ay shalay dareemeen dadka ku nool xaafadaha xiga dhanka xadka soomaaliya ee magaalada mandheera afhayeenka ciidamada ammaanka ee kenya charles awino ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in laamaha ammaanka ee dalka kenya heegan buuxa la geliyey si ay isaga difaacaan haddii ay weeraro uga yimaadaan dhanka magaalada beled xaawo ee soomaaliya oo ay shalay ka dhaceen dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaal subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan xaaladda suuriya iyo turkiga cirka ayay isku sii shareertay ciidamada suuriya ayaa gudaha u galay magaalo istaraatiiji ah oo ay horey u haysteen jabhadda uu turkigu taageero waa markii labaad ee ay magaaladani qabsadaan iyada oo horey looga qabsaday turkiga iyo ruushka ayaa marar badan waxa ay ku sigteen inay dagaal foolka fool ah uu dhex maro waxaana ay isweydaarsadeen hanjabaado waxaana lagu guuldaraystay in ay isku meel ka arkaan colaadda idlib ciidamada turkiga ayaa toddobaadkan waxa ay soo rideen laba diyaaradood oo ah nooca dagaalka oo suuriya ay leedahay warbixin ku saabsan colaadda ka aloosan idlib turkiga iyo ruushka sababta ay ugu loolamayaan waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixaafid caawil ismaaciil hal milyan oo qof oo isugu jira caruur dumar iyo rag ayaa ka dibadbaxay colaada dul hoganaysa gobolka idlib caruur ayaa qaba ugu dhimatay iyagoo ka qaxaya madaafiicda la iswedaarsanayo qaramada midoobina waxaay ka digtay in ay ka dhici karto deegaankaasi xaalad bani aadnimo tii ugu xumayd abi haddaba waa maxay sababta uu turkigu xoogga u saarayo gobolka idlib iyo guud ahaanba siiriya waxaa ka jawaabaya dor sacad sheekh cusmaan nuur oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka sababaha uu turkigu u saarayo xooga suuriya waa fara badan yihiin qaar waa istaraatiijig oo wuxuu doonayaa turkigu inuu muuqdo inuu xoog ka yahay bariga dhexe ka kale waxa weeye umuuro diiniya weeye oo jabhadihii sheegan jiray inay yihiin jabhado islaamiya oo jabhatunusra nimanka layidhaahdaa ay u bowdhuuriyeen oo markii xalab laga soo saaray layidhi daye idlaan ina qaado oo horta banaan idlib geyno dabeedna idlib ha laga raro idlib tii bay dooneen inay dowlad ay leeyihiin ka sameeyeen oo militarigii suuriyana kula dagaalamaan dowladdii suuriyana kula dagaalamaan cidda gacanta ku siinaysaa taana waa urduqaan taasi waa mito kale iminka kuwii iyaga joogay kuwaa oo laga oo joogay idlib joogay kun iyo shan boqol buu ayaan dhaweyd ka qaaday oo wuxuu geeyay caasimadda libiya trablos oo waa tripoli kuwaana wuxuu leeyahay dowlad islaamiya oo joogta halkaas oo kufaari la dagaalamaysay gacan siinayaan urdakaan waxa weeye nin isaguna ismooday inuu yahay nin la odhan jiray sulayman ulfakhir sulayman the magnificent sulaymaankii qiimaha badnaa ee faakhirka ahaa oo turki xukumi jiray kun iyo shan boqol iyo labaatankii ilaa kun iyo shan boqol iyo lix iyo lixdankii laakiin ninkaasi nin nool buu ahaa waxbuu dhisay imbaraatuuriyadna wuu dhisay wadaadkani wuu tiigsanayaa ninka alabaduu ku gaari lahaana mahayo dhinaca kale waa maxay sababta uu ruushku xoogga u saaray inuu guud ahaanba suuriya isla garab taago naf iyo maalba rofesor nuur kafi madaxa machadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee siraad ee magaalada muqdisho oo ku sugan magaalada ottawa ee dalka canada ayaa su-aashaasi ka jawaabaya octariankii putin uu xukunka ruushka qabtay wuxuu mar walba ku taamiyey in aanu ka bixin xayndaabka awoodda adduunka taasina waxa ay keentay in albaabka keliya ee bariga dhexe uu kuleeyahay inay tahay dalka dalka syria waxaana taas sii xoogeeyey trump dhowaan markii uu ka baxay dhammaan saldhigyadii uu ka deganaa dalka suuriya haddaba maanta tani waxay natusaysaa isagoo dib u eegaya u milicsanaya putin burburkii ku dhacay dalka sovietka kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii ee dalka afghanistan inayna taasi dib u dhicin oo ayna dalka ruushka ayna waayin labada saldhig ay ugu waaweyn ee midna cirka yahay midna badda yahay kuliya badda kulul saldhiga tortus ee ciidanka badda waa saldhigga ugu weyn ee ku yaalla inta ka inta ka baxsan dalka ruushka oo ku yaalla dalka suuriya taasoo ay ku xariirsan yihiin koob iyo toban markab oo ay ku jiraan xataa kuwa qaada nuclearka waxaa kaloo na ognahay inuu saldhigaasi isaga ahayd labadii kun iyo todob iyo tobankii inuu putin dib u jadiidiyey waxaa kaloo na ognahay saldhigga cirka ee latakia in dib loo habeeyey waxaa taasi noo caddaynaya afhayeenka ciidamada dalka ruushka major general igor konashov isagoo si cad u yidhi in in danta ay ruushka ka leeyihiin syria ayna ahayn mid dhow turkiga waxaa saaran culays badan dhinac waxa ay isku haystaan midooda yurub oo weli hortaagan inuu xubin buuxda ka noqdo dhowaanna waxa uu ooda ka qaaday boqolaal kun oo muhaajiriin suuriyaan u badan inay cagaha wax ka dayaan oo ay yurub u gudbaan libiya milatariga turkiga ayaa jooga oo dagaal qayb ka ah culayska intaa leeg ma qaadi karaa haddaba erdoqon waa kan mar kale doctor saacad sheekh cusmaan nuur ma qaadi karo si oo qaadi karaana ma jirto qolada yurub markii hore uu u ogolaaday inay tagaana lacag buu ku qaatay lix bilyan oo dollar buu kaga kaga qaatay qoladan intooy joogta yurub ee jarmalka iyo iyo wixii la mid a iminkana markii la yidhi war waxaad yeelaysaa nimanka kan dee ma difaaci kartid oo dhul aanay lahayn oo ay ku dagaalamo dowladdii lahayd joogtay ma oqbali buu leeyo si aan u aqbalayaana ma jirto sababtuna waxa weeye waxa isaga ku kalifayaa wax kale maaha muuqasho inuu muuqdo iyo inuu weli isku dayayo inuu yahay khaliif islaamiya laakiin iyaguna waa ku idlaanayaan yurubna waxba kaga qaadi maayo kuwana wuu idlaynayaa sidaa ay u socdaan ayay ku idlaanayaan leannu dee ma joogi karaan waana la dagaalamaya maraykanku iminka dhinaca turkiga ayuu u xaglinayaa askartii laga laayo turkiga waa uu ka tacsiyadeeyey madaxweyne donald trump si dhab ah se ma u taageeri doonaa erdogan mase dhici kartaa inuu u ogolaado inuu ka iibiyo diyaaradaha dagaalka ee f tirty five oo uu diiday kadib markii uu turkigu hub kale ka iibsaday dalka ruushka cabdikafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna takhasusay ayaa su-aashana ka jawaabaya horta haddaba sida ay muuqato si dadban buu maraykanku ula safan yahay turkiga sababtoo ah waxay ka midaysan yihiin inuu bashaar asaad iyo xukunkiisu uu meesha ka baxo ruushka ayaana hadda bashaar asad iyo xukunkiisa meesha ku haya marka dhankaas xulafay ka yihiin laakiin arrimaha hadda colaada ah oo socota waxaad moodaa turkigu inuu isagu toos ugu jiro wixii hadda ay wadaagaan oo ama mukhaabaraada ama baar ah iyo waxyaabahaasna waxaa laga yaabaa inay aada isaga kaashadaan maadaama meesha qaxooti badan oo malaayiin oo xuduuda turkiga jooga maraykankuna uu aada u intirissaareynayo inuu yareeyo arrimahan bani aadamnimada iyo waxyaabahaas marka siyaabo badan bay is mar kastaba isugu xiran yihiin ama ha noqoto xagga bani aadamnimada arrimaha ah ama ha noqoto kasoo horjeedka xukuumadda bashaar ay kasoo horjeedaan ama ha noqoto turkiga iyo maraykanka oo haddana xulafa ku alla dirirka argagixisada oo xuduudahaas oo dhan ka diriraysa laakiin inay hadda un militarily oo ciidamo iyo ku taageerayaan oo dayuurado iyo siinayaan oo marintaas markaas waxaad moodaa inay xumaanayso sababtoo ah ruushka iyo maraykanku waa iska soo horjeedaan turkiga iyo maraykankuna naatay ku wada jiraan marka khilaaf ka ballaaran intaas oo aan loo baahnayn inay keentaa dhici karta
warbixintaasna iyo codka cabdikafaar waxaa u dambeeyey warbixintii cabdixaafid cawil ismaaciil uu nooga diyaariyey xaaladda suuriya iyo turkiga oo cirka isku sii shareertay dhinaca kale xuduudda u dhexaysa turkiga iyo griega ayaa waxaa ku xaniban qaxooti malyan ku dhow kuwaasi oo ay soomaali ka mid tahay kadib markii ay dowladda griiga xuduudda dhinaceeda ka xidhay caashe ibraahim aadan ayaa xaaladda qaxootigaasi gaar ahaan kuwa soomaalida ah waxa ay ka waraysatay siciid cabdilaahi oo ah wariye madax bannaan oo jooga magaalada atenes ee dalka griiga xuduudu aad bay u buuxdaa waxaa xoog u buuxo oo soo baradhaafiyey suuriyaan aad u tiro badan baa loo furay marka dad hal milyan ku dhow baa jooga xuduudda waxaad markaa iga warantaa dad badan baa gudbay dadka hadda xaggee ku sugan yihiin dhinaca turkiga uu furay xuduudda waa run laakiin dadka dhinaca greega ka xidhan tahay xuduuddu marka dadka halkaasa ay malaayiin qof joogaan oo runtii muddooyinka u dambeeyaba soomaaliduna ay qeyb ka yihiin dadka halkaas jooga marka xuduuday joogaan dhinaca greega ayaa shabagyo waaweyn ay dowladda greega ku xidhay oo aanay soo dhaafi karin bay halkaa joogaan oo ciidankii badnaa ee waddanka greegana xoog loo geeyay halkaas dad gudbay ama tallaabay oo i suuro gashay intaan greegu xuduudda adkaynin ma jirtaa dad gudba way jiraan walaal waxaa gudba marmar qaar dhowr boqol baa soo gudbaya mar lix boqol dadbadaa soo gudbaya laakiin dadka majority-ga meeshay joogaan oo ciyaalka iyo faamilyada iyo carruur ma soo gudbi karaan ilaa xadka la furo laakiin dadka shabaabka ama dhalinyarta u badani waa dadka soo gudbaya waanay soo galaan magaalooyinka labaada caasimada ee soronic oo halkaa ay aada u soo galaan baa jiro dadkaas bay soo galaan laakiin dadka badan ayaa inta badan xuduudda joogaan dad soomaaliya soo tallaabay ma jiraan haa dad soomaaliya soo tallaabay way jiraan oo dhalinyar rag iyo hablaba le waxay iyagu soo gaadheen caasimada labaad ee wadankan ee soronic tirada soomaalidu ilaa dad laba boqol ku dhow ayay ayay yihiin marka waxay soo gaadheen caasimada labaad ee soronic halkaasoo ay tahay halka laga sii baxo ay dadku kasii tahriibayaan ayay ku sugan yihiin ay joogaan oo meelo badan oo xadiiqado laisugu yimaado halkaasi soomaalidu joogtaa intii soo baxday xaggee laga sii aadaa magaaladaasi xaggaa waa laga baxaa waxaa loo baxaa dhinaca iyo hungary iyo serbiya waana xuduuda weyn ay dadku inta badan ay maraan oo yurub isku xidha marka wadamada kalaa lasii maraa ilaa bosniya dadka qaarna xagga talyaaniga u kacaan dadka qaarna xagga ustari bay u kacaan marka waxay ku xidhan tahay qoloba hadhow meeshay marto tiradan yaree hadda soo tallowday dhowrka boqol ee soomaalida ma si iskooday isu dabareen oo magaaladii bay dhinac ka galeen mise askartii dalkaa qabatay meel baa lagu hayaa dadkan yaree soo galay waa dad magaaladu adamay weyn tahay maaha dad laga soo dhex saari karaya marka magaaladay soo galeen oo ay yimaadeen marka waxay joogaanu magaaladu bay ku sugayin laakiin maaha dad la qabtay waa dad caasimada labaad ku sugan oo halkaa iyaga noloshooda iyo dhaqaale haysiteen iyo lacaga haysiteen bay ku dabarayaan oo ilaa hadda hadday dawladdu qabato waa dhibaatada haysato waxaa laga dhigaya faraha marka intaasay ka badbaadayaan oo dhaqaalahay wataan buu qof walba isku ku baxaya kharashkiisa tiradan kale ee hadda xuduudda ku xaniban malaayiinka siiriyaanka ah ee soomaalidan ay ku dhex jirto ma la hayaa tirada ay la eg yihiin dadka soomaalida ah ay ka yihiin dadka xuduudda jooga greega walaal soomaalidu inta badan qoloba gaar bay u socotaa waa ta keeni karta inaan tiro saxa laga haynin balse iyaga laftigooda dad ku dhow ilaa toddoba boqol sideed boqol way yihiin oo halkaa jooga maadaamay dadka inta badan dad waaye dad caruura iyo dad odayaala ku jiraan way adag tahay in tiradooda la helo laakiin waxaan ku xaqiijin karaa in dad badan oo ilaa toddoba boqol lix boqol oo soomaaliya ay jogaan xuduudda may soo tallaabin waxay qeyb ka yihiin dadka la hortaaga yahay ciidamada xooga ee dadka wadanka greegu ay joogaan maadaama dowladda greegu berri toole la sugaya inay jawaab ka bixisay booqanayaan ra-iisul wasaaraha wadankan iyo madaxwe- madaxweynaha midooda yurub ayay dadku rajo weyn qabaan in beritole go-aan ay heli doonaan oo ay in badan ku cadilmeen meesha inay la soo daayo ay gudaha usoo galaan greega mise in dib loo celiyo Een, waxay u badan tahay in wadamada yurub ay go-aanka ka soo saarayaan inay wada dadkan maaha dad la celin karayo dadka turkiguna xuduudiisa isaguna ciidamo soo dhigay waxaana uu sheegay inaanay cid ku soo laabanayn marka waxay qasab ku noqonaysaa in wadamada yurub ay go-aan ka gaadhaan ay halkan xadka loo furo ayay dadka boqol kiiba boqol rajeynayaan ma haddaba xaaladdu meeshu ay aada u adag tahay oo ay dhaxan iyo dhacayso meelo een, dhibaato badan ay ka jirto iyadoo inta badanna een, dhinaca cuntadana la sheegay in hay-ado samafal oo dhinaca turkiga kenya ay dadka caawinayaan oo cuntooyin ay siinayaan hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey saciid cabdilaahi oo ah wariye madax bannaan oo jooga magaalada athens ee dalka greega caashe ibraahim aadan ayuu khadka telefoonka ugu warramayey
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington wararkan iyo warbixinadana cidda ay sheegaan waxay dib mar kale uga daalacan kartaa websitekeena v o a somaly com wasaaradda diinta iyo awqaafta oo ka hadashay arrimaha xajka ee sanadkan iyo tartan loo qabanayo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka ayaa walaac ka muujisay arrimaha la xiriira cudurka coronavirus iyo saameynta uu ku yeelan karo arrimaha xajka warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta cismaan aadan dhuubow oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in isdiiwaangelintu ay bilaaban doonto arbacada soo socota oo taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha saddexaad labada kun iyo labaatanka ayna socon doonto isdiiwaangelintu muddo toddoba casho ah xukuumadda federaalk soomaaliya waxay ogeysiinaysaa dhammaan shirkadaha daneyn- daneeya fulinta adeega xujayda soomaaliyeed ee xajka sanadkan ee inay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda shirkadihii soomaaliyeed ee runtii dadaalka adeeg hore u muujiyey ee wasaaradda kala shaqeeyey fulinta adeega xajka sanadka waxay qayb ka yihiin isdiiwaangelinta wasiir ku-xigeenka ayaa inkastoo aanu carabka ku dhufan misena waxa uu xusay in shirkadaha ay ku wargelin doonaan hadba wixii ka soo kordha dadaalka ay wadamada caalamku ugu jiraan ka hortagga cudurka coronavirus iyo saameynta ay dhici karto inuu ku yeesho dulmaadyada sanadkan xajka tegaya waxaana uu dhanka kale xusay in tartankan ku aadan arrimaha xajka uu u furan yahay shirkadihii ku guulaystay sanadkii hore iyo kuwa aan weli ku guulaysan dhalo badanaa diyaargarowgooda mar horena ahaa horena u diyaargaraysnaa haddii waxay iska soo bedelaan hawsha ee, mataqaanaa dhibaatada hadda ka socota ee caalamka taa ayada ahna waxay noqonaysaa mid kulleyba lasoo wargeliyo laakiin aad iyo aad wasaaradda oo runtii mar kastaba u dhabar adeegaysa ee, fahamka ayada ee ee kolley isbedelkii hore u dhacay ee xajka ee shirkadihii hore wax u qabtay ee wanaagga qabtay oo mar kastaba taariikhda ay gaar u xusta kuwii kale oo dadaalka ay wadeen ee ka sikow wax badan ku baaqday waan ognahay iyagana aan rajaynayna haddii ay qayb ka noqdaan iyo haddii kaleba taariikhda kala xustay waxaan rajaynayaa insha allah in la xisaabtankii xisaabtanka waqtigu maraya waa waqtiga hadda la taagan yahay ninkii shalay wanaagga lahaa wanaagga u yaalo oo shaqada tartankeeda nidaamkeedu leh shirkadihii ku faalgaroobay ee qaatay inay ay raadiyaan maalin nolol ahna kulleyba rajistarkooda iyo magacyadooda gaarkaana waxaan rajaynayaa inay waaxda ay si gaara u hayso xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sanad waliba marka uu soo dhowaado gudashada waajibaadka xajka tartan ku aadan ka qayb qaadashada duulimaadyada xajka lagu tegayo u qabata qaybaha kala duwan ee shirkadaha danaynaya arrimahaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
iminkana waa wararkii cayaaraha iyo maxamuud mascade
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo calam waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo koobka f a kaabka ayaa galay wareegiisa lix iyo tobanka kulankii ugu horreeyey habeenkii xalay ahaa waxaa fooda isku daray kooxaha kubadda cagta ee botsmouth iyo arsenal kooxda botsmouth oo ka mid ah kooxaha heerka saddexaad ee waddanka ingiriiska ayaa gurigeeda arsenal ku martigelinaysay macalinka arsenal arteta oo xidigihii uu toddobaadkii lasoo dhaafay la shir yimid gabi ahaantoodba ka soo tegay marka laga reebo laba ciyaaryahan ayaa waxay u ahayd habeenkii xalay ahaa da'yartiisu mid ay guul u keeneen ciyaaryahan inketia iyo weliba difaaca khabiirka ee socrates ayaa labada gool oo arsenal ay kaga badisay kooxda botsmouth u suuro gashay in ay u dhaliyaan kooxda kubadda cagtay arsenaal arsenaal ayaa haatan usoo gudubtay wareegga sideedda oo ay la kulmi doonto kulamada soo socda marka isku aadka la sameeyo markay soo gudbaan ciddii kusoo beeganta hase ahaatee kulanka sida weyn loo sugayo ayaa waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo liverpool garoonka stanford bridge ee magaalada london ay labadan kooxood ku wada ciyaarayaan iyadoo kulankan f a kaabka ee labadan kooxood dhex maraya isha lagu hayo maadaama kooxda kubadda cagta ee liverpool markii ugu horreysay horyaalka waddanka ingiriiska toddobaadkii lasoo dhaafay laga soo badiyey waxaana haatan liverpool ay isku dayeysaa sidii ay guuldaradii ku dhacday kaga soo waaqsan lahayd islamarkaasina ay fariin culus ugu diri lahayd chelsea iyo taageerayaashii u qaatay liverpool in calankeedu hobanayo waxaa laga warsugayaaba haddaba kulankaasi caawa marka labada kooxood ay foodis daraan halka ay natiijadu aado iyo in liverpool ay kasoo qabsato guuldaradii lama filaanka ahayd ee watford kasoo qabsatay kulamada kale ee dhacaya ayaa waxaa kamid a kooxda kubadda cagta ee reading ayaa sheffield united la kulmaysa halka newcastle unitedna ay la kulmi doonto kooxda westbermich albion ciyaar xiiso badan oo guriga kooxda kubadda cagta ee westbrom ay labada kooxood ku wada ciyaarayaan waxaana gebi ahaan kulamadaasi marka ay soo gabagaboobaan ciddii soo gudubtahi ay u gudbi doontaa wareegga sideedda haddii ay noqoto in ay markaa ciyaarahaasi barbaro noqdaanna waxaa la isula noqon doonaa guryaha kooxaha markaasi gurigoodii kasoo tegay ee guriga kale ku ciyaarayay halka maalinta baritaana kooxaha kubadda cagta ee lester city iyo birmingham city ay kulmi doonaan sheffield wednesdayna ay manchester city soo dhoweyn doonto tottenham hatspana ay la kulmi doonto kooxda kubadda cagta ee norway city dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatane kulan dambe waa mascado idila sita nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maascadde dhinacii fanka haddaynu eegno waa axmed naaji sacad iyo luul jaylaani iyo heestii hee cashay waa dal iyo dunyo
dadkaasi labada fanaana luul jeylaani iyo axmed naaji iyo heesta dal iyo duuniyo ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo caashe ibraahim dhinac soo saaristan wuxuu ahaa bashiir abikar cabdilaahi inta mar kale aan ku mayno dhammaanteen nabadgelyo
kaad ku nooshahay waan ku deehay andartaa duloobe damacmale meel daawalaya ila doonaye